salaam salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal markastoo joogtiina si walba codka raadiyaha cadaw in soo gaarayo galab wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawada in galanaha dhegeystayaal barnaamijku intuu hawada ah ku jiro waxaan la socodsiin doona anigoo ah galad maxamed ibraahin
iyo filson muusihiisu filson degan waa tahay barnaamijka intaana gudaha u gelin dhegeystayaal waxaan ku daanfuranaynaa mid ka mid a kaalimaha sugunta ku looqeeya fanaanka da-da yar ee codka macaan ee maxamed tobanle
muqdisho films company maxaan ku dhahdaa
mhadedi muftaaxii kalgacalko mudda naadinaya nafta muhaashadeedii muftaaxii kalgacalko mudda naadinaya mudda naadinaya maalintaanku heliba murugtiidayso uusan uga caashaqa aan kamaydha moogtahay maalintaanku heliba murugtiidayso uusan uga caashaqa aan kamaydha moogtahay kasta dumarka uga maarmo mar waan jeclaysto mahuraana baa tahay mahuraana baa tahay mahadadii jacaylkiyo maamulaha qoysku laga maarminabe
mar kale ee kulanti wacan wanaagsan idin ahaantiinba ay meel kastood joogtaan iyo si kastoo noo maqal dhagaysanaysaan mar kale iyo mar kaleba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka layidhahdo galab wanaagsan ee xubintiisa codkaaga tijaabi oo maalin kasta oo eh, qami- een, aan iraade isniina aad ka dhagaysataan ee raadiyaha cadado galabnimada een markay saacadda soo dul istaagto Een, shanta galabnimo ilaa ku dhawaad labiyo tobanka galabnimo ayaad dhegaysataan Ee, galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay barnaamijkuna aad ayuu xiiso badan yahay Een, barnaamijka een, dhanka farsamada waxaa ka farsameynaya saabiriin galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay balgaladow galabta sidaa ujeedi barnaamijku waa kala kacsan yahayo dhankaas markii la fiirja codkaaga tijaaba markii la yidhaha galabdhoodoo dhahaya maqlay anay galabta xataa soddon heysadu waa soo diyaarsan karaa balse dhow
Een, waa mahadsantahay Saab- een, Filsan Hey. Een, kolley barnaamijka galabta aad ayuu xiiso badan yahay. Dhegeystayaashana waxaan rajeynaya waqti badan aan wada qaadano. Een, dhegeystayaashana ay codkooda jawaabi doonaan. Kolley aniga, een, weligey horta hees ma qaadinba. Een, kolley galabta, een, oo miiska ay soo saarataan umalaynaya oo- oo bahalka kuma ficni dhankaas cod tijaabinta. Laakiinse dhegeystayaashan bal dhegeysan doonaa codka si ay u tijaabshaan.
galab dhaweed bootamay kaa ahayd talo waxaan kaa maqlay adoo dhahaya aniga dhankay heesaha laygama ag dhufto sheex baa xataa uga- waa uga badiyaa
Waa tahay, een, Fil- een, Filsan waxaa la horta fillidiisu way- way culus tahay. Kolley waxaas- marka afka waad waad ka sheegtaa Waa tahay, afka waa ka sheegashaa. Laakiinse marka fas- fasaxa la soo istaago, ma shay aqal maash.
aniga iska ogtaad banaan ahay waa tay farsanay een, galabta een, dhegeystayaasha way dhegeysanayaan een, kolley labadana kolley haddaad is haysto waaba heesayaa waanu galabta waaba heesi Waa heesi haddaad u doontaa ama heestay meesha lacagta.
ku hartaa galada bootada iga dhaaftaa maya maya een, galabta een, waa sinani adig dhegeystayaashan oo kala qaybinaya waa tahay een, dhegeystayaasha meel kastoo joogaan waxaan leenahay galab wanaagsan casriyo wanaagsan meel kastoo joogtaana barnaamijkuna waa barnaamijkiini aad ku tijaabi jirta inaad cod haysataan iyo in kale dhegeystayaal badan oo la dhihi karo kolley waa fanaaniin kuwa abwaaniin ah, inta badan een, barnaamijka ee galadow een, inta badan qaadaa dhiga een, ayagana dhammaantood waxaan leeyahay galab wanaagsan galab codoon een, ayaguna dhanka kama maqana galadow kaalmaha sugaanta galabtay barnaamijka inta badan qeybay ka yihiin een, dhegeystayaasha inta badanna een, qeybay ka yihiin balsaan xasuusin lambarka ay kaga qeyb qaadan karaan een, wicitaanka i- een, ay markaasina ay barnaamijka nala qaada dhigi doonaan waa afar lix lixdan iyo sideed sideetan iyo laba eber lix een, ayaad nagala qeyb qaadan kartaan furihiisuna waa lix lixdan iyo sideed sideetan iyo laba eber lix ayaad nagala qeyb qaadan kartaan galab wanaagsan galab cudoon galab qurux badan casriyo wanaagsanna waan idin leenahay
adaa axigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga ujeeda xareerka wara waa tahay een, galab wanaagsan ayaan markada ee aan hawada idinka leenahay meel kastood joogtaan iyo si kastoo maqalka warbaahinta idinka soo gaarayo cadadiyo deegaanada ku dhowna waxaad naga dhegaysan kartaan muujada dhirarkeedu yahay sideetan iyo sideed dhibic shan dadyoga caalamka oo dhanna live streamka ayay markaasi naga dhegaysan karaan halka internetka ku leenahay radio cadada dot com galab wanaagsanna waan idin leenahay balse galadow dhegaystayaal aad u fara badana galabta dhanka wicitaanka ka dhex muuqanayo dhahaya galabta codadkeena ayaan jecelnahay inaan tijaabino bal dhegaystaha ugu horeeya oo markaasi barnaamijka nasiibka u yeeshay ayaan jeclaa inaan kusoo dhaweeya hal halo
Hello.
calaykum asalaam waraxmatullaahi wara- wa- wabarakaatu walaalo soo dhowow magaca halkaad naga soo wacayso haye sawdaracamo soo dhowow baan ku leenahay galab qurux badan galab een, casriyo usoo casriyeysaan filayaa een, sawdaraxmo barnaamijka haye galabta maxaa inoo haysaa marka haye heestaad ku luuqeynaysa yaa markaasi hore ugu soo luuqeeyey laakiin erayadeeda unbaad kor ka xifdisay haye bal annaga dhegeystayaasha inoogu tuura ana markaas si wada maqalno haye suudaraxmo waad mahadsan tahay een, ya- maxaad codsanaysaa marka galad heestu galabta ku luuqeey baad codsanaysaa galadku ha- galadku uma midka stuudiyaha igula sugan baa mase waa mid kale galabta galabtaa ujeedo waa badhaarsinya wuxuu leeyahay awalba haddaba ka noqde balintaa isku ogeyne soddon kor bay u dhaafaan buu dhahayay galabta xataa abwaa maraha kusoo noqdaa buu leeyahay dhowr gabay xataa waa ku tuurtaa Galab- waatay filsanay koley dhegeystayaashu wuxuu codsanayaa inaan galabta u heeso galabta koley xamaasadii waaba kacsanayd asagaa sii kacshaba laakiin insha alla galabta waa noo heesi doonaa gordhow insha alla waa nagu dhufa doona dhegeystayaal intaa barnaamij ku guda inta jirno guda ku jira ku dhufana insha alla waan arki doonay sidaas ila xagkeeda
heestaasoo calaa kule xaal waxaa qaaday ninka leeyahay fanaanka da-da yar ee maxamed tobanle laftiiguna ku luqey doona insha allah adiga laftirkaagana shaxaada da waxaa gal waa shaxaad wa kuley fanaaniin anaka ma nihin laakiinse een, waxbaan soo xaafidnaa soomaa saasho intii een, kuley waa iga soo codsadeen iyo waxaan ugu soo talagalaba galabta een, waa sii dayi doonaa insha allah waa tahay galado waan ujeedaa galabta inaad dhaarsantaa markii hore hore u sheegay dhegeystayaasha kasta waa usii qashay inaad inaad xoogaa dhanka heesa aad aada ugu dheeraysid marka waxba ha inoo qarqarino marka waana wada sugi doonaa heestaasi balse waxaan jeclahay galadow dhanka wicitaanka markaas inaad eh, jaaniska siisid iyo wa- eh, dhegeystayaasha markaasi eena dhanka wicitaan ka dhex muuqanaya waa tahay dhegeystayaasha alla ba- aad u fara badan ayaa dhege- qadka soo bixinaya dhegeystaha ugu horeeya halow salaamu calaykum dhegeyste een, walaal soo dhawow adigoo ku bilaabaya magaca iyo xaafadda waa tahay anise barnaamijka waa la socotaa een, waa tahay gudagal waa tahay maxaad ugu tijaabinaysaa waa tahay waa tahay aad baad mahadsantahay dhegeystay koley een, dhegeystaha socodkiisa uu soo fagaara dhigay aad uun u qurux baday dhegeystahaasi filsanay weliba ha fanaan baa la dhihi karaa waa tahay walaa Muuse.
codsi aad iso Ha.
koley inkastoo ana heystii aan rabay Heesta.
galabta aan ku anigoo luuqeeyaba kale haddii la hees- heesaha la ii dhiibo mid aniga ah xoogaa iska lahaa kuma dari xoogaa aniga ereyada wax isku soo aroorshee waa tahay filsan waxba daranba een, heystaa galabta ku luuqeey lahaa filabaalkii Aniga dhegeystaha haddii la- sadexaba ya marka waxa waa oo markii hore arag adoo kor fiirfiirina waxaa isdhahay ninkaan heysta waa laga shaxaada maya galabta waa ujeedaa baalkii xabaasha waa laga horshaa laakiinse een, heesaa tobaxyo tobanle waxaa laga intaa waxaa- kaliya kuma eka dhowr xabo waa mid- mid kale noo soqon doontaa waa mid kale soo wada laakiin waxaa laga yaaba galabta markaa codkiisa jaamina la yiraa ninka fanaan baaba koley filsan adiga Waan laftigaaga arki waa doonaa.
geesaa kama marno Waan arki- een, dhankaa een, codkaa waa noo tijaabi doonta galabta waxaas anaa hore markii hore ama miiska soo saartaba aniga heesahaygaba Ah.
markii hore miiska soo saartay haye wagaa doonan galabta weliba aniga galadow hees anigaa soo sameeyaa hayaa waa tahay laakiin heestaasi hadda ma hayo laakiin mar kale soo bandhiga maya maya haddaa rabnaa anaka egsayaasha anaku dhib ma lahan heestaasi aan erayadeeda iyo waxaasoo dhan iyo laxankeeda xataa dibaan dhegeystayaasha uga sheegi doonaa markaan soo bandhigo oo markaas soo diyaarsho heesta xataa usii qasha dhegeystayaasha filsanay een, horta waxaa kaa codsanayna een, galabta kolley een, waxaa lagu jira barnaamijka codkaya tijaabi een, intaad dib aan nagu dhigi lahayd hore nagu soo dhigi galabta waxaa lagu jiraa aan galadoo heestaasi aan intaa laxanka soo saaray wax yar baa ka dhiman marka waan soo dhamaystirayaa waa tahay waa kusugeynaa waayahay waa- b- kole barnaamijka weliba dambe.
heestaas adiga dhegeystayaasha idiinsa qasa waa idiinsi qasha haye waa inoo heestaas gashay.
hooyaa la yidhaha magaceeda waa tahay marka heestaasaan goordhow insha allah idiin soo bandhigi doonaa Een, waa tahay falisoo Lax- mahadsan aan laxankeeda iyo erayadeeda iyo musigana leedahay kalena markaasaan dib inkaga sheegi doona dhimale waa tahay falisana een, dhegeystayaal qad ku jiraan dhimale taasi.
aye waa tahay ee, dhegeystayaasha wicitaanka ayaan kusii soconaya dhegeystayaasha halo halo halo halo walaala soo dhawow Een, adigoo ka fogaanaya goobta dabaysha ah markaas si aad eh, naga soo wacaysid haye soo dhawow marhabshkaad la socotaa haye guda gal- galabta maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka haye soo daa Een, waan kuusoo dayi doonaa haddii waqtigu inoo saamaxo galab wanaagsan aan ku leenahay een, sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay Een, galadoo weli barnaamijka fari kama qodna dhegeystayaal aad u fara badan oo na soo wacayaan balse ayaga dhanka ee kaalmaha sugaanta ayaan u jaleeci doonaayo mid kaalmaha sugaanta ayay noo soo qaban doonaa iyo weliba dhanka farsamo yaqaanka saabirina u yeeri doonaa heystaasina een, waxaa ku luuqeysay fanaanada la yiraahdo hibaaq een, ah, markaasi oo wel- weliba abwaanadna weeye weliba oo lama si dhihi karo waa fanaanad kaliya bal heestaas iyo farsamo yaqaanka ayaan gacanta u taagaya
Ainka qaftiisa, ma-
mineerba adiga taag manaantaada iskale waxaan ka ahay maqsuud mineerba adiga taag manaantaada iskale waxaan ka ahay maqsuud naftaan kugu meeraca mugdiga waad ihiibtaa markaadiga maqan tahana muddada waan tirinayaa naftaan kugu meeraca mugdiga waad ihiibtaa markaadiga maqan tahana muddada waan tirinayaa siduu ii miray jacaylku adigu ma malayn karay sidee aniga maan ogi maan ogi midaade aniga maan ogi maan ogi midaade siduu ii miray jacaylku adigu ma malayn karay sidee aniga maan ogi maan ogi fidaade aniga maan ogi maan ogi fidaade jacaylka adaa mulkiyey micnaantaan oon ka badin muhiimkana waa adiga jacaylka adaa mulkiyey micnaynta anuun ka badin muhiimkana waa adiga markaad iga maqan tahana hurdada waa iga mamnuuc miisaanka iga lumo naftayda waxba ku mudan markaad iga maqan tahana hurdada waa iga mamnuuc miisaanka iga lumo naftayda waxba ku mudan siduu ii miray jacaylku adiguma malayn karay sidee aniga maan ogi maan ogi midaade aniga maan ogi maan ogi midaade siduu ii miray jacaylku adiguma malayn karay sidee aniga maan ogi maan ogi midaade aniga maan ogi maan ogi midaade aniga maan ogi maan ogi midaade aniga maan ogi maan ogi midaade
waa tahay intaasi aan kaga soo noqono heestii ay ku luuqeynaysay n n abwaanada amase fanaanada la yidhaahdo xibaaq galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kastood joogtaan iyo si kastood noo maqal dhegaysanaysaanba galabnimo wanaagsan galab wacan galab cudoon ayaan hawada idinka leenahay casriyo wanaagsanna waan idin leenahay n dhegeystayaal badan ayaa markaasi ka dhex muuqanaya dhanka wicitaanka dhegeystayaa dhegeystayaasha ayaan jeclaha inaan u baaqo dhankoodana siiyo markaasi jaaniska iyo weliba waxay kaga qeyb qaadanayaan barnaamijka halo halo
salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo soo dhawow magaalka naga soo wacayso
walaashay waa xilka nala sacay xidhiid ku sugan xaafada banaadir magaalada macadaawi caasho cuud miya
haa baayo haye caasho cuud soo dhawow n inta badan saaxiibada barnaamijka ku xiran baa ka mid tahay waan ku soo dhaweyna caasho cuud soo dhawow
waa maasintaa baa waa
caasho cuuday n adigoo n aaladaad naga dhegeysanaysa iska baktiinaya amase ka fogaanaya n mar kale soo dhawow baana ku leenahay
baa waa dhowa haye galabtay n maxaad barnaamijka ka qeyb qaadanaysaa
baayo codkana waa sababtiina tijaabinaya codkaagana waa tijaabinaysaa haye ma ma hees baad ku tijaabin ma gabay ma baraambur mase dhanka baraamburada iyo gabayada n laguma tuso wax aad leedahay dhanka heesaa un
mani dhanka baraamburka iyo gaba iyo waxaas moolilaada dhanka sankaas soo kordhoon inkastoona de finaal heena xoogaa mm, dadku asxaabaya Mhm, dhanka aan eh, heesaha iyo waxaad leedahay abwaaniinta dalka ka maqan
haa kuwaasaa rabnaan Haye, ay- gaadidku dheldhelo ku dheldhelo Mhm. haye heestaas yaa ku luuqeey hore ugu luuqeeyay caashay
baayo finaanada codka baxsana yurubiyeyo haye bal soo dhawow n heestaasi anaga dhegeystayaashaba markaasi aan ah, adan- aan wada maqalno
haddaan jilayaa jacayl haddaan juucaasha galay haddaan jaangoynayaa naflaag
n caashicuud qadka telefoonka ayaa ka go-ay soo nabad noqo ayaan leeyahay si aad kaga qeyb qaadatay barnaamijka ayadoo markaasi codsiga wadatana ayn markaasi n u suurtagelin ay kaga qeyb qaadatay barnaamijka gal wanaagsan oona leenahay n dhegeystayaal aad u fara badan ayaa dhanka f- n wicitaanka ka dhex muuqanaya wicitaanka ayaan jeclaha inaana kusii socdo iyo dhegeystayaasha nagala qeyb qaadanaya halo halo
halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal soo dhawow magaalka naga soo wacayso
haddaan magaceena bacdi bilaawaa kala saxriyasa hagaado walaal magacaaga inoogu celado waa raaliya codkaagana sare noogu qaad
masaxwaya xabiibtii haye naji ayadakaas waa Mm, waad la socotaa barnaamijka
si wanaagsan haye najixay n soo dhawow galabta maxaad kaga qayb qaadanaysaa
haddaayo cod codkaya taaginaa weligii codkaytaagan galabta unbaa kugu horeysa waxaad leedahay codkayga bal aan galabta halkan ka ogaado
haa haye soo dhawow bal een, waxaan qaadaya hees inkastoo codka ama ku fiicnaan Mm, heestaas yaa ku luuqeeyay
banaanka walaa mid wixii maqan yahay baay
haye soo dhawo bal heestaasi annaga dhegeystayaashaba markaasi aanan wada maqalno
allowyaay buugso baalalay xiraaye wadanka barwaaqa deeluunanagiin baardheerayaa kala qaxdiisa caynkiyo yawbaaqa culimada baraas lagu nikaaxaa musliyo shabeeliyo guurigii garbahaaray baardheera iyo luur iyo baledkii xawada dodowaasu baantada cabdisalaama cosan waa wataa Een, haye soo daa codsigaaga een, salaantaadana een, mid lamid ah wada kuu soo marinayna
heesta baayo oo qaado nimaan sidaa sacaynta tabyuumiyo heestaa rabaa Mhm, waanu kuu soo dayi doonaa haddii waqtigu inoo saamaxo galab wanaagsanna hawada idinka leenahay meel kastood joogtaan iyo si kastood noo maqal dhegaysanaysaanba Een, galladow een, een, galabta dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadka telefoonka ka dhex muuqanaya bal dhegeystayaashaas iyo adigaba balaa iskaa kiin dhex baxo
waa tahay dhegeysaa qad ku jira ayaan siinayaa suujanisku u faa'iidaysto halo salaamu calaykum dhegeyste
wacalaykum salaam Een, walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabaya magaca xaafadda
magaca boqorada waaye xaafada banaajiso waa tahay galad maxaa nugu soo tala gasha
anaa codkii ijaasho waa tahay een, yaa ku looqeynaya heesad codka ku tijaabinayso
deexdan waxaa ku looqeynaa waa tahay bal noo gudagal
adow janna ii ahaa beres badan waa jooji maayo adow jawi caashiq dooni marnaba ikikaarima adow janna ii ahaa beres badan waa jooji maayo adow jawi caashiq dooni marnaba ikikaarima haadiila jiri adduunka gacaloo jirada ka doosimayo qaali birta cajalka oo maayo macanow idinka la raadtumaydi haadiila jiri adduunka gacaloo jirada ka doosimayo qaali birta cajalka oo maayo macanow idinka la raadtumayo qaylo yani islaamiya dhimaanti walaal inkastay tahay dhammaan labaa islaamiya waryaasmaiyo cadaayis Een, waa tahay mid lamid ah ayaa hawada ku marinaynaa Een, mid kale nagu looqeynaysaa mase intaa uga baxaysaa
walaa la soo ka duqayaa inta kale intaaba sasanaya waa tahay boqoradda aad baad umahadsan tahay kolley godhaas boqoradda ayay tiri kolley boqoraddan u qalantay waa cod macaana soo bandhigtay dhegsayaasha waa rajeynaya inay cod macaan laftooda soo bandhigaan Een, filsanay qeybihii een, dhexe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal badan dhegeystayaal badan ayaa qadka soo buuxinaya bal dhegeystaha haddaa siisa qad ku jira Een, galladow dhegeystayaal badan ayaa sidaa sheegtaba aan qadadka telefoonada soo buux dhaafinaya Een, dhegeystayaashaasna jaaniska ayaan sii doonaa Een, dh- een, barnaamijka dhextaalka heestan markaasi ayana inoo soo socotaayo qaybihii dhexe barnaamijkan ku guda jirnaa balse waxaan jeclahay inaan adiga laftirkaaga jaaniska ku siiyo maadaama aad markaasi tiri heesta waa ku looqeynaya heestas maxaa he- heestas erayadeeda maxaa kamid aad ku looqeynaysa galladow
Een, een, filsanay waa mahadsantahay adiga dhegeystayaashaba galab wanaagsan ayaan leeyahay Een, heesas waxaa ku luuqeeya sidaan horeba kuu sheegay fanaanka daada yar ee maxamed tobanle Een, heesaas een, haddii aan dhegeystayaasha bal heestan waa soo dii doonaa anigana waa ku luuqey doona insha allah kale waa cabsanaya ayaa la i fiirinaa hadee. Ha laga sii jeesto bal Maya inta saasna inta kugu fiirimayne een, waxaa jecela markii aan wax sameynaya in laga sii jeesto aniga dham walla ilaaha kaasii jeestaa kusoo fiirinaya bal heestaasi iyo erayadeeda Een, waa tahay een, heesta haddaan bilaabo waa tahay dhegeysta laga raali ahaada een, codkiisu aad uga hooseeya daraaddeed Een, haddii aan markaana ku looqeeyo heesta nafanka dhaman dareenka intuu dhaawacay galgacal qalbigana nabarana ku dhigay si dhaba ugu nugul jacaylka dhibane ruuxaan u ahay dharaar qura may xasuusan xasuusan qudhaydan darteed dantaalan waa tahay dhegeystayaal codka intaas ayuu ahaa aan garaaligelinaya dhegeystayaal inkastoo ingu gaabshay waa tahay dharaar quramay xasuusan kolema heestaas waxaana filayaa qof jacayl hore iyo waxyaalo badan qof ma- kole eh, galad ma lumo qofkaas Een, waa mahadsantahay Filsanay. Een, koley barnaamijkaas barnaamij aad u dheer weeye. Een, shako dheer ayaa u- tahay. Laakiinse, een, maadaama dhalinyar aan nahay waa, een, jacaylka waxaan u leenahay, hiba aan u leenahay.
jacaylka jacaylka dhallinyarta haddeertaan indhaha horuu ka saaran yahay baa Maya.
la afka leeh ka soo baxa bis maya kayga kii indhaha saarnaa maaha Hay.
kayga waa mid bogya laabta ku barbaara wey waa waa halkaas ku kora xaggaas ku kala Waad ogaan doonaa dhalinyarada gabadha.
maanta waxay waxaaba jirta mataqaanaa macnaha waa ku arka waa ku caashaqa waxooda wey laakiin wixii waa ku arka waa ku caashaqa maqa inaan waxaan u malaynayaa galada adna halkaan inta kala soo qabsataa tiraahdo war waa ku aragtaa naftigii jacaylka le waa la sheegaya ana geesteed baa baa ka sheeganaya waa tahay marka inaad tiraahdo baan filaya jacaylku sidaa kaa yahay balse ee heestaasi farsamayaqaanka wuxuu leeyahay bal aad baa sii dhammaystiraya nin kamid aan sii maqashinaya bal ninkaas bal waan arkaynaa heestaas iyo erayadeeda iyo markaasi aa xigashada aad kasoo xigatay Waa tahay, bal ee.
markaasi hees waxaa arkay hees jacayla oo haddana een aad haddana mirihiis usii macaan yihiin koley qof laga lumay waxbaa soo qaadan kara waa sida galladoo tahay kale een, waa tahay dhegeystayaasha een, waan rajeynaya ay ka bogtaan heestaas farsamayaqaanka saabiran iyo wax iskaga dhex baxaya iyo En, balse galadow heestaasi intaana usoo noqona aan ku dah een, heestii dhextaalka barnaamijka ayaa markaasi een, eh, kasoo horeyso markaasi barnaamijka qaybihii ee dhexe ayuu ku guda jiraa balse heestaasi eh, oo dhextaalka barnaamijka iyo dhegeystayaasha ayaan jecelna inaan iskaga dhex baxno iyo weliba heesta wax ku luuqeeya sakiire
ومرة ما متالي مو قدي إن بدي قوية قروح قدي وطبي كلبتي كالدي ودر ما لرد شي يرقدي ومرة ما متالي مو قدي إن بدي قوية قروح قدي وطبي كلبتي كالدي ودر ما لرد شي يرقدي kama daalaye midabkeedaday dibnaheeda iyo dheeha saaranday wadugul madoobe cirirkaday wadahab la miiray qurayshtaday kama daalaye midabkeedaday dibnaheeda iyo dheeha saaranday wadugul madoobe cirirkaday wadahab la miiray qurayshtaday waan ku diirsaday huuna kaaladay dhaganida asluubtiya xishoodkaday qalbigay dawaysee dhaymanday dulqadkay u sidataa u sidataa u sidataa haweenkaday waan ku diirsaday huuna kaaladay dhaganida asluubtiya xishoodkaday qalbigay dawaysee dhaymanday dulqadkay u sidataa u sidataa u sidataa haweenkaday balamaasine nuurkaday wadahab xariire deeqsaday way deji samankee kaaladay wadayax iftiime yarkaday balamaasine nuurkaday wadahab xariire deeqsaday way deji samankee kaaladay wadayax iftiime yarkaday mabadiidaye dabcigeedaday labiskeeda iyo laafyaheedaday timaheeda dheer iyo xishoodkaday waa dultiisu leeqee edabkaday mabadiidaye dabcigeedaday labiskeeda iyo laafyaheedaday timaheeda dheer iyo xishoodkaday waa dultiisu leeqee edabkaday waan ku diirsaday huuna kaaladay dhaganida asluubtiya xishoodkaday qalbigay dawaysee dhaymanday dulqaadkay u sidataa u sidataa u sidataa haweenkaday waan ku diirsaday huuna kaaladay dhaganida asluubtiya xishoodkaday qalbigay dawaysee dhaymanday dulqadkay u sidataa u sidataa u sidataa haweenkaday
dulqaadkay u sidataa u sidataa haweenka day heesta waxbaa ka dhacay galad adigoo madaxa la siraxayana waa arkaya mase dhanka hablaha ammaantooda markaad maqasho lagaama qaban karo Een, waa tahay farsanay ee heesta kulli waxay ahayd hees ka helaysa lamaanaha anigu waxaan dareemaya yani meesha xikmadda ku jirtaan dareemaya marka wax kalama dhicin madaxa baas kasii ruuxaysa Waa- adoo aragti hees uun ammaan iyo wax kusii dheehan waa tahay een, erayo kulli way soo jiiteen een, fanaankuna fanaan aad u taageera weye marka heesuna heed macnaha ka hadlaysay lamaanaha ahayd marka sidaas daraaddeed een, dhegeystayaasha een, waxaan ka codsayaa fursanay in heesta markii dha ku qeynayay in dhegeystayaasha usoo diyeyso dhegeystayaasha dhanka farsamo yaqaanka unbaan u yeeri doonaa heestaasi iyo een een weliba farsamo yaqaanka ayaan ka codsan doonaa heestii markaasi aad ku luqeynaysay oo markaasi oo- uu ku luqeynayay fanaanka la yihahda maxamed tobanle
dhibanayay ruuxaanu ahay dharaar qura may xasuusan xasuusan udhaydan dartied dhantaalan dhibanee ruuxaanu ahay dharaar qura may xasuusan xasuusan udhaydan darteeda dhantaalan anuunba samir samir samir dhitaysta xaggeeda wanaag ka dhowra inaan dayalkaga adkaysto ka dhaadhici waahankayga anunba samir samir samir dhitaysta xaggeeda wanaag ka dhowra inaan dayalkaga adkaysto ka dhaadhici waa
waa tahay heestaasna waxbaa ka dhacay sheekadana dib aad nooga sheegi doontaa galadow qisadan midha oo dhabe
fiirsanay een, qisada kulli sida ujeedaba een, waxaa la sadar muuqda sucaalka dhan oo ujeeda heesta kulli macnaa wax kale looga soo duuqan marka waxaad leedahay waxbaa dha- waxbaa isdaba marinayaa waa isdaba marnay orun baasha kolle shaqo babadasan ma ujeeda Een, dib baa kasoo bandhigi doona baasha waa tahay agaaga eer oo ku- oon ku sugi doonaa balse waxaan jeclahay inaan een, galadow u jaleeco dhanka wicitaanka iyo dhegeystayaasha markaasi nagala qayb qaadanaya halo halo halo halo waa tahay een, dhegeystayaas waxaad moodaa inaan markaasi ismaqlila nahay balse waxaan leeyahay soo nabad noqo haddaan ugu xasuusiyana ee lamarka ay nagala qayb qaadan karaan waa afar lix lixdan iyo sideed siddeetan iyo laba eber lix ayay nagala qayb qaadan karaan waa afar lix lixdan iyo sideed siddeetan iyo laba eber lix ayaad nagala qayb qaadan kartaan dhegeystaha xiga ayaan siinaya halo halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaalkaad naga soo wacayso haddaan isoo soo noqoto waa codsiyan wataa
magacaaga halo halo waan ku maqalnaa walaal soo dhowow dhegeystahaasina qaadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan weli kusii socdo halo halo
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal soo dhowow magacaalkaad naga soo wacayso
abaan magacayga masliis waaye xaafadda bakiina haye waad la socotaa barnaamijka
waan la socdaa filsanay aada adiib salaama adigii galas mid la mid ah annaguna hawada kuu soo marin doonaa haye soo dhowow barnaamijkaad la socotay maxaad ugu tala gashay galabta
abaa ani galab socodkay ma tijaabinay laakiin codsiyaan wataa Mhm, haye soo daa
abaa waxaan rabaa heestii axmed sek iyo xalima gudaad ee ayaheena nolosha waan kuu soo dayi doonaa walaal haddii waqtigu inoo saamaxo galab wanaagsanna aynu ku leenahay een, sida quruxda badan ee barnaamijka aan nagala qayb qaatan aan kaga mahad celinaynaa Een, dhegeystayaal een, aad u fara badan ayaa dhanka wicitaanka aan markaasi ka dhex muuqanaya
Een, dhegeystaha xiga haddii aan siiyo een, halo salaamu calaykum dhegeyste walaal soo dhawow adigoo codkaa sare u qaadayo kuna bilow magac iyo xaafadaad naga soo wacaysid
galaas quraxda soo laabatay ee aad iyo aad u macanta walahi maasha allah
waa tahay aad ba mahadsantahay een gudagala barnaamijka een codkaa tijaabinaysa umalaynaya galabta waa tahay dhegeystahaasi qaadka taleefonka ayaa ka go-ay een dhegeystaha xiga haddii aan siiyo een halo salaamu calaykum dhegeyste
Halo.
een walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabaya magac iyo xaafadda
walo nuura jawaabaya waa tahay nuurow galabta maxaad ugu soo tala gashay
anigoo codsi aad u dheer baan wataa waa tahay noo gudagal
wale ceebta aadan baraleysaan rabaa niyo aad iyo aad inaa igu soo degaan oo codsigayga ka dardeen xasan oo ku ceeli adigoo codkaaga sare u qaadaya saan kuu maqalno
heesta aadaysin baralays waa tahay
ma habsada anigu iyo ciidda iyo calankayga adawaan ka jiraya meesha niyo hees soo marinina codkayga hormarina waa codki aad iyo aad igu taxgeliya
waa tahay aad baad mahadsan tahay dhegeyste n haddii n waqtigu noo saamax waa kuu seendiin doonaa n n dhegeystayaal badan ayaa qadka soo buuxinaya barnaamijkuna barnaamijkii n codkaaga tijaabi qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa n kolley n dhegeystaha xigay waxaan siinayaa iyo filsan
waa tahay galadow ee dhegeystayaasha waana sii doonaa waqtigooda ee qaybihii dambe barnaamijkan aan kusii saqeynaa dhegeystayaasha codsiyada soo dhiibanayagana waxaan leenahay een haddii waqtigu inoo saamaxaan codsiyadiina waa idiin tixgeli doonaa haddii kalena hadhihinina filsan iyo weliba galad gaabtay ayaan waad idin loobeen een waqtiga uuna aduu naga dhaco een waxaan idin leenahay waqti kale unbaa ka badan haddii uusan naga dhicina jaaniskeedna waan idin siinaynaa halo halo السلام عليكم calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaalka naga soo wacayso
طلال وافتون الملك انت غردي filsan mi ah
فرتون واي فرتون haye fartuun waad la socotaa barnaamijka
اه جدا كلا صاحب سيد عشان ميسك سعرنا الله يشاق ربا أنا أنا فرتونة ما أها سؤال لكن برامج كوا عد كا قد تجابي قلبتي عد ما إسكو هاي سايو مراد هاي أنا برامبور يتقبل إيو وحبا أنا كنت تورنا يا
ما يا ما يا رب قوتو عبكي تشاوين ما يا لكن زد ما واه السلام يا بادي يا سيدا عبد يا لي قلد قلد محاد إبراهيم بالسلام يا mid la mid ayaa anaguna hawada kuu soo marinaynaa een, eh, waana mahadsantahay eh, sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaatay galab cudoon galab qurux badanna een, waan idin leenahay meel kastood joogtaan iyo si kastoo noo maqal dhegaysanaysaanba waa tahay sidoo kale galab wanaagsan ayaan hawada inka leenahay qeybihii dha- dambe ee barnaamijka kusii jirna n filsan ay galabta waxaad umalaysaaba n adiga dhegeystayaashu in calanka isaarateen ma galabta n dhegeystayaashu waxay yidhahdeen codkaa noo tijaabay adigana kole waa usii soqday laakiinse adiga wax maanta ku dhahay codkaa noo tijaabi jirta dhegeystayaasha asma iska akhrisamaya galado awal baan u sheegay aniga dhegeystayaasha waxaan idhi heesteyda weliba erayada iyo waxaasoo dhan aniga unbaa soo diyaariyey waata balse laxanka iyo waxaa haray muusiga intaba qofkii saaray ama ama inay leeyihiin iyo in kale markaas ayaan soo bandhigi doonaa weliba heesta magaceeda horaan ugu sii sheegay oo waxaan ihi goorro insha allah soo bandhigi doonaa aniga idinkaba balakan n waa tahay filsan kole mid baan kaa rono kole ani waa liga codsaday laakiin adiga kaa codsaday aniga awalbaa wa- aniga unbaa isxilqaan isxilqaan unbaan sameeyey marka aniga unba habigay iska jeclaada inaan dhac- soo diyaarsho oo markaasi keeno Mhm.
oo aniga dhegeystayaashaba in badan galbo badana xataa gabdha abwaaniin halkana magacyadooda aan inta badana haddaan ku xusa xataa soo dhamay karin difaac adaga ay iga xireen dhegeystayaasha inta badan Waa- Waa, way jiraan inaad Waxaa dhammaantood leedahay- galabtay waxaa halkaan baan leedahay ka sida- salaamaya sida u dhaqsiya badan insha allah isu gudbi doonaa Aha, kulay insha kulo allah, badan.
insha allah, wala- Een, Frisan sida la sheegaba een waxaa layidhi ma ogtahay kooxda fananiinta ee ay aad u taageertaa laakiinse een waxay noqon tahay inaa xidigaha galmudug ka noqdo rabtaa maqla xag jir wallahi horta aniga inaan fanaan noqdo ma jecli laakiin inta badan abwaaniinta iyo fanaaniinta iyo dadka hal abuurka ah oo dhan waan Waad- jeclahay waa tahay marka ana laakiin anaga haddaan iraahdo abwaan iyo fanaan iyo abwaan fanaan iyo wariye iyo dadka waxay dhee dadka waa dhasoo dhoo soo socotaa waxay leedahay inaad dhacdaad rabtaa Een, marka wa- waa tahay farsanay een kuley een markii laga hadlaya dhanka suugaanta een guley gabayo een gaaraaro heeso ay jiraan dhanka aad u taageerto aniga horta heesaha markii la yiraahdo horta dhaantooyinka inta badan heesu horta kala jiraan kuwa qaraami waaye kuwa een, aniga inta badan horta heesaha qaraamiga ma taageero Mhm, heesaha dambe mhm.
dadka dambe heesada ma tahay Ha.
waa tahay marka een, dhanka gabayadana abwaaniinta aad baa u taageera abwaanintii horaa taageertaa abwaaniintii hore Mm.
abwaaniinta dambe xataa soo baxday halgamayaashii ayaga dhan waa tahay dhammaantood inta dhibaato alla naxariist Eh, inta inta noolna kalena waxaa leedahay- inta kalena nabad ku noolaado waa waa tahay inta inta kaleo hadda hal abuurka oo jecel inay abwaan noqdaan oo markaasi hamigooda taana dhammaantood waxaan leeyahay farsanay anigaa kamid ah dadka abwaaninta qoraba insha allah adiga waa qoranta waa tahay waa qorana liis qoraa kujiyaado
war arki doonaa galadow war arki doonaa waxbaa een baa ku caawis dhanka fanaaniinta inta badan een abwaanada fanaaniinta inta badan een, erayadan abwaan hebel a yiraa abaa abaalahaa een waa tahay filsanay- galada abwaan he- galada ee, erayadan lama baqal waa tahay filsanay een dhankaas een kolley hadda ma hamin laakiinse hamiga wuxuu yaaba in noqdo een abwaan soomaaliyeed In abwaan noqoto.
haa Mhm.
saas noqdo xoogaa lahabuura isku hal haysaa abuur xoogaa isku hayaa xoogaa laakiin waa soo firsa camal waxaas waxaas waa firim maqash ma firaa haa waa firim soomaalida oo ku mahmaada arki jira waxaas waxaas waa waa hore waa tahay
warka waxaan leedahay waxaa waa hore Ah, wixii- waa arki doonaa hadda waa hore waxaas waa laga soo gudbay wuxuu soo duxaan laakiin aniga u soo duxayan marka saasaan ah soo leedahay duxayan marka waan arki doonaa kolley waxay ila tahay een, qof kastaa hamigii ilahay wixii in ilaahay ku beero waa waxaa arkaysaa Een, Een- sidoo kale een, oraha iyo sidoo kale waxay tirahdaan in filistinay in qofkii dadaala wuu gaaraa qofkii baartana u gurtaa Dadaalaha waa bimacna gaaraa.
taas ayaan qalbiga ku hayaa waxaa Marka leeyahay haddii waxaad leedahay- aan haddaan dadaal badan aan haddaad suubiyo dadaashid.
een, waa soo qaban karaa laakiin ah, wax hore aan dhihi waa dadaali doonaane maya maya waa dadaali doonaa laakiin se een, maaha wax hore ma ka wado een, aqal abuur hore kama horo laakiin se waxaa ka wadaa yacni fir hore ay jiro yacni Mhm.
Ee, b- sida marka laga hadlayo awaaniinta waxaa la yidhaha waxaan awaaniinka marka la- la- laga- la dabagalo een, waxaa la yidhaha awaaniinkan macnaha waxa asoo ku beerma safira jirta marka firodaa jirta marka marka waa asal marka hore anigu asal hore weeye marka halkaasaan ka kabsanayaan marka waxaa leedahay asalkii hore iyo een, waa sii dib raaci doonaayo haddii eeba ay ogolaado Ah.
dhankaasa layga sii fiirto Ah.
aniga hadda kadib dhanka abwaaninta unbaa isha usii jileecaya waxaan leeyahay ninkii galad ahaa bal inuu joogiyo kale Waa hadda tay- kadib xaggaaba ma kaa fiirin laakiin adiga fara kuu godan waxaa kaa sugaynay heestii een, een, aad shadan- aad- aad dheheysoo lagu oon kugu looqeyn aniga dhegeystayaasha ee mar een, kaliya inoo soo gudbi doonta ayaan rajeynaya waata dhegeystayaal een, qaybihii dambe ee barnaamijka kusii jirnaa een, kulli waxaa leenahay galab wanaagsan casiyo qurux Aana- badan mhm. inkastoo galada qaybihii ugu dambeeyaan marayno dhegeystayaasha hal iyo labo intaan ka gaarno Ah, ayaan siinaynaa insha ayaan allah jaaniska sii doonaa Ahaa.
oon leenahay bal codkaaga iyo waxaad markaas ugu soo talagashay barnaamijka Een, dhegeystayaal badanna een, waa ka dhex muuqanayaan waa dhanka tahay wicitaanka.
dhegeystayaasha waxaa moodaa aad inay u dadaalayaan kulli ee- Ha.
ee- ee xiiseynaya barnaamijka Ha, aad xiiso badan maadaama ku haysa, barnaamijka- macluumaad ku tijaabsan.
barnaamijka waa barnaamijka codkaaga tijaabi naftigeedan dhegeysta ahaan lahaa waa tahay markiiba saddex mara kusoo geli lahaa waa tahay Wax- waa- waa- sidoo kale waa ka muuqataao een, dhegeystayaal waxaa jira macna orod jira soo laabtay si codka u jiyaabsan Ahaa.
maadaama barnaamijka waxaa dareemaya aad loo xiiseeyay, Marka- dhegeystayaashuna jecel yihiin codka inay adiga jiyaabshaan.
dad abwaaninta gabayada ku haysatid waa tahay war war kale ma yaalaa waa tahay inuu abeer gab- gabayo kuma haysto laakiinse een, waxaa ka wada soo bandhigi doona insha allah war waa arki dara galada Habeeninta- dhegeystayaasha habeeninta ugu darifirsanay.
dhegeystayaasha dhegeystayaasha bal hal iyo laba intaan galada ka gaarna halo halo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaad ka naga soo wacayso haye ee waad la socotaa barnaamijka haye maxaad ugu soo talagashay mid lamid ah annaga hawada kuu soo marinaya galab qurux badanaa galab cudoon baana ku leenahay een aad bay umahadsan aad bay umahadsantahay dhegeystahaasi een sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaatanaan kaga mahad celinaynaa een dhegeystaha hal qura unbaa haray galadow waa tahay een, fidsan dhegeystaha ugu dambeeyay een, qadka ku jira ayaan sii doonaa haddii haddii waqtigu ee, noo saamxo Haddii waqtigu noo saamxo.
ahaa dhegeystaha soo galay ayaan sii- Weligaa ha dhegeysto ugu ha dhegeysto ugu dambeeya aan siinaynaa si jaaniska uga faa'iideysto Een, hallow dhegeyste een, soo soo dhawow maadaama tahay qofka ugu dambeeya ee jaaniska aan siinayn adoo ka faa'iideysana jaaniskaaga wacalaykum asalaam waraxmatullah dhegeyste soo dhawow adigoo ku bilaabaya magacii xaafadda waa tahay anfacay barnaamijka la socotaa waa tahay iqri barnaamijka la socotaa waa tahay galabta maxaan ugu tala gashay anaga dhegeystayaasha waa tahay heesa mase gaaraar mase gabay waa tahay yaa ku luqeeya waa tahay adoo hadda goobta dabeesha iska xiraya ee nagu luuqeeya si aniga dhegeystayaasha ku maqalno
caashaqa wadigii laga wandhargo iyo lafuu u dhaadhaca uuntaa cunadaacay marasiyo iyo wanuu dhex socdaa oo kaasa
waa tahay dhiigoodna dhex socda aad baad umaaqsanta dhegeyste waa kaa mid celinaya een een codka quruxda badan een waxaan ku leenahay een noqo een hal abuur aad u u fiican een maadaama codkaagu aad u sarreeya waa tahay filsanay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii shaqeynaa een maxaa leeda een dhegeystayaasha guud ahaan meel kastoo ay joogaan barnaamijka ku xiran galab wanaagsan iyo weliba dhegeystayaasha inta badan dib kala soo qoobsaday waxaan leenahay dhammaantiin galab wanaagsan een waxaan kaloo mahad celinayaa een dhegeystayaasha wicitaanka markaasina soo wacay waxaan leenahay aad baad umahadsantihiin kuwa wicitaanku uu u saamixi waayena een waxaan leenahay een mar kale ayaa ka badan dhammaantiin waxaan leeyahay aad baad umahadsantihiin sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadateen aan kaga mahad celinaynaa
Een, waa tahay sidoo kale galab wanaagsan galab qurux badan een, galab cudoon ayaan hawada inga leenahay dhegeystayaal barnaamijkii galabta noo soo bilowday koob iyo tobanka galabnimo ila socodsiinaynay aniga oo filsan muuse filsan muuse iyo galad maxamed ibraahim een, noo farsameynayay saabiriin xasan maxamed een, intaas ayuu nooga dhan yahay kulan damba oo xiisa dhegeystayaasha aan leena filsanay een kulan een dambe oo xiise leh ayaanu leenahay weliba waxaan idinkaga tegaynaa heystii uu ku luuqeeyo een safwaan hilaac sidaa iyo nabadgelyo
u doona ilaal maxamado
yahay la-ool lacabkeeda xilooba orori sataan xabartay ka-ool lacabkeeda xilooba orori sataan xabartay ka-ool lacabkeeda xilooba dabeed arrimaha xaggeena u dhiibi hebkeeda xigaalka si aanay u moodin xiiso dartay u ilmey xaabibti dabeed arrimaha xaggeena u dhiibi hebkeeda xigaalka si aanay u moodin xiiso dartay u ilmey xaabibti